halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti saddexiyo tobanka bisha februari sannadka laba kun iyo lixiyo toban idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idin ku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdiyaah iyo maxamed colaad xasan
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha ruushka oo beeniyey in dayuuradaha dagaalka ee dalkaasi ay dad rayida ku duqeeyeen dalka siiriya И, конечно, недопустимы любые предварительные условия начала переговоров по политическому урегулированию между правительством Сирии и оппозицией. И не надо никого...
waxaan kaloo idiin haynaa dalka sacuudiga oo diyaaradda u diray dalka turkiga sidoo kale waxaad maqli doontaa saddex qof oo rayida oo maanta ku dhintay dagaallo maleeshiya beeladyo ku dhex maray degaanka namber nixdan namber nixdan ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada amisom oo qaraxa lagula beegsaday gudaha magaalada kismaayo sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka maraykanka ayaa si kumeel gaara u sheegay inuu gantaalo difaaca hawada aan ku celiyo dhegeysalkaas maraykanka ayaa sheegay in si kumeel gaara uu u geeyey gantaalaha difaaca hawada oo dheeri ah dalka tuuryada koonfureed waxaana tallaabadan uu kaga jawaabay tijaabadii nukleerka iyo gantaal kuwa ridada foga oo ay samaysay kuuriyada waqooyi taliyaha ciidamada maraykanka ilaalada ka haya kuuriyada koonfureed thomas vandal ayaa sheegay in dhowlatusyada noocan ah uu xaqiijinayo inay mar walba diyaar u yihiin inay iska difaacaan weerar kasta oo kaga yimaada kuuriyada waqooyi geynta gantaalahan ayaa dhinaca kale ku soo beegmaya sida ay sheegeen saraakiisha kuuriyada koonfureed iyadoo toddobaadka soo socda ay maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ka yeelanayaan kulamo ku aadan sidii gantaalaha difaaca hawada oo casri ah oo kale ay u geyn lahaayeen jiidaha hore ee difaaca kuuriyada koonfureed xukuumadda washington iyo seyool ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay toddobaadkii ina dhaafay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kuuriyada koonfureed uga hirgelinayaan hannaan difaac hawo oo loogu magac daray thad
wasiirka arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa xaqiijiyey dabarka xoogga badan ee isku haya maraykanka iyo yurub waxa uu sheegay in maraykanku uu dan weyn ka leeyahay awooddiisa iyo guulihiisa xilli ay xiisada dareen inay kaga imanayso ruushka iyo qulqul qaxootiga suuriya kery ayaa hadalkan ka sheegay mar uu ka hadlayay shirka amniga ee nato ee ka dhacaya magaalada munikh ee dalka jarmalka xulafada maraykanka ayuu u xaqiijiyey taageerada dalka ukrain qaxootiga suuriya iyo su-aasha ah in britain ay kasii mid ahaanayso midooda yurub iyo in kale saacda kadib markii ra-iisul wasaaraha ruushka dimitri medyedev uu galbeedka ku eedeeyey in dagaalkii qabooba ay dib u soo noolaynayaan ayaa keeri sheegay in maanta ay iska caddahay iyadoo dagaalkii qabooba wakhti badan laga joogo ay haddana jirto baahi loo qabo geesinimo iyo doonis ku aadan in la difaaco xorriyadda iyo nabadda si la mid a sidii uu xaalku ahaa nus qarni ka hor
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry waxa uu dhinaca kala sheegay in la joogo wakhtigii xal siyaasadeed loo heli lahaa mushkiladda daba dheeraatay ee dalka siiriya isagoo maanta oo sabtiya ka hadlayay shirka ammaanka ee ka socda magaalada munikh ee dalka jarmalka ayuu masar keerey yidhi cid kasta oo ay dani ugu jirtaba colaadda siiriya waxay u baahan tahay in xal laga gaaro si nabad waarta dalkaasi ay ugu soo noqoto keri waxa uu sheegay in go'aamada la gaaro maalmaha ama toddobaadyada soo socda ay ku xiran yihiin in siiriya ay nabad ka dhalato iyo inay furnaadaan albaabada colaadda oo ay sii hurto burburka dalkaasi inta ka hartana u baaba'o sidoo kale gelinkii hore ee maanta ayuu ra-iisul wasaaraha ruushka dimitri medvedev waxa uu sheegay in eedeymaha dalkiisa loo soo jeedinayo ee ah inuu dad rayida ku duqeeyay siiriya ay yihiin kuwo aan sal lahayn waxaana hadalkiisa uu jawaab u ahaa ra-iisul wasaaraha faransiiska manuel vals oo saacado ka hor ugu baaqay ruushka inay joojiyaan duqeynta dadka rayidka ah ee siiriya taasoo uu sheegay inay muhiim u tahay xal nabadeed oo dalkaasi la gaaro
dhinaca siyaasadda dalka maraykanka gudihiisana tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ee rajada kale madaxtinimada maraykanka ayaa caawa dood ku yeelanaya magaalada greensville ee gobolka south carolina halkaasi oo toddobaad kadib ay ka dhici doonto doorashadii sreebreebka ee maraykanku dhowr ka mida tartamayaasha ayaa jimcihii shalay ka qayb galay kulan la siiyey magaca caqiidada iyo qoyska kaasi oo ka dhacay jaamacadda xagjirka ee bob jones ee magaalada greensville dadka aaminsan madhabta evangelicalka ayaa qayb weyn ka ah ayaa qayb weyn ah marka la eego doorashada gobolka south carolina ganacsada donald trump oo siyaasadda waa saadaasha dadka laga qaaday hoggaanka u haya ayaa isagoo aanan ka qaybgelin kulankii shalay ee jaamacadda isagoo ka qaybgalay mid kale oo ka dhacay gobolka florida ee koonfur bari maraykanka
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington warar soomaaliya ku saabsan ayaa dhegaystayaal noo soo socda balse aan ku hormarno ruushka dowladda ruushka ayaa beenisay in diyaaradaheeda dagaalku ay dad rayida ku duqeeyeen dalka siiriya ra-iisul wasaaraha faransiiska iyo beesha caalamka ayaa ruushka u soo jeediyey cambaareyn xoogan oo ku aadan duqaynta dad rayida wuxuuna ra-iisul wasaaraha faransiiska oo ka hadlayay shirka amniga ee ka socda muniikh dalka jarmalka ugu baaqay ruushka inuu joojiyo bartanameedsigiisa dadka rayidka ah ee siiriya warbixintan waxaa inoo hayay maxamed cabdi xasan sandheere oo stuudiyaha igula sugan
mahadsanid colaad kala duwanaanshaha u dhexeeya dalalka daneeya arrimaha suuriya ayaa muujinaya kala qaybsanaantooda xitaa iyadoo jimcihii shalay la gaadhay heshiis colaadda lagu qaboojinayo dhinacyada ku dagaalamaya dalka suuriya ee dowladda iyo mucaarad ka kooban ayaanan iyagu saxiixin heshiiskan sidoo kale heshiiskuma dhaqangelayo ilaa muddo toddobaad ah ra-iisul wasaaraha faransiiska francois waa aan dhahday manuel vols oo dood foolka foola la yeeshay ra-iisul wasaaraha ruushka dimitri medyedev ayaa iyagoo jooga shirka dhacaya magaalada munikh ee dalka jarmalka ayaa ruushka uu ku eedeeyey inuu joojiyo duqaynta shicibka suuriya master vals ayaa sheegay in arrintan ay lagama maarmaan u tahay sidii xasilooni dalkaasi loogu heli lahaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen ayaa master vols uu arrintan ku sheegay Je le dis aussi euh, sans aucune ambiguïté et en confiance à Dimitri Medvedev.
faransiisku waxa uu qadarinayaa ruushka iyo danihiisa hase yeeshee waxaan ognahay in si nabad loo helo loo baahan yahay in bambaynta uu ruushka wado ay joogsato ayuu yidhi dalalka awoodda leh ayaa heshiis ku gaadhay in la hakiyo dagaalka heshiiskan ayaa xalay lagu gaadhay magaalada munikh ee dalka jarmalka arrintan ayaa imanaysa iyadoo madaxweynaha suuriya bashaar al asad uu sugayo guushii ugu weyneyd ee uu ka gaadho mucaaradka ku sugan magaalada xalab oo ah ta ugu weyn dalkaasi suuriya isagoo taageero ka helaya duqaynta dayuuradaha ruushka haddii heshiiskan jarmalka lagu gaadhay la dhaqangeliyo waxaa fursad loo helayaa in gargaar bini'aadannimo u gaadho magaalooyinka go'doonka ku jira hase yeeshee dhowr dal oo reer galbeed ah ayaa sheegay inaan horumar wax rajo ah laga qabin haddii aan la joojin duqaymaha ruushka duqaymahan ayaa kordhiyey awooddii madaxweyne al asad kadib shan sano oo u dagaal dalkaasi ka socday habeenkii xalay ahaa ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga uu sheegay in ruushka uu bartilmaameedsado dugsiyada iyo cisbitaalada mevluud javuzoglo ayaa eedda tobanaanka kun ee reer siiriya oo toddobaadyadii u dambeeyey soo gaadhay xadka turkiga dhammaantood dusha ka saaray xukuumadda moscow hase yeeshee ra-iisul wasaaraha ruushka dimitri medyedef ayaa eeddaasi ku sheegay midaan run ahayn И, конечно, недопустимы любые предварительные условия начала переговоров по политическому урегулированию между ma jiro wax правительством caddaynaya in shicibka aanu duqayno xitaa iyada oo qof walba uu arrintaasi nagu eedaynayo medyeref ayaa intaasi ku daray in ruushku uuna doonaynin inuu suuriya ka gaadho yoolal sir ah waxa keliya uu doonayaana ay tahay inay danahooda gaar ka ilaashadaan isagoo sheegay in ruushku uu doonayo inuu mintidiinta ka horjoogsado inay dalkiisa soo gaadhaan ra-iisul wasaare medyeref ayaa sabtida maanta ahna sheegay in wada shaqayn rasmi ah oo dhex marta ruushka iyo maraykanku ay tahay waxa keliya ee keeni kara xasilinta xadka adhaadee xasilinta xaaladda dalka suuriya Россия не занимается там решением каких-либо waxaan doonayaa inaan culays ka saaro in wada shaqayn rasmiya oo dhex marta ruushka iyo maraykanku ay tahay mid muhiim ah waxa uu intaasi ku daray in rasmiga uu uga jeedo wada shaqayn maalin walba dhacda kooxda xuquuqda aadamaha ee suuriya ee dusha kala socota xaaladda dalkaasi ayaa sabtida maanta sheegtay in xooga dowladdu ay u dhaqaaqayaan dhinaca gobolka raqa oo uu gacanta ku hayo ururka isis iyadoo ruushkuna uu duqayn xoog badan oo dhinaca cirkaa ku hayo magaalada xalab ee uu mucaaradku gacanta ku hayo
aad baad u mahadsan tahay maxamed dhinaca kale dowladda sacuudiga ayaa diyaarado u diraysa saldhig ciidamada cirka ah oo ku yaala dalka turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mafluuf kavuzlof oglo ayaa hadalkan u sheegay warbaahinta xilli uu ka qaybgelayay shirka arrimaha amniga ee munikh socda macadda tirada diyaaradaha sacuudigu u dirayo turkiga wasiirku wuxuu kaloo sheegay inay dhici karto in sacuudigu uu sidoo kale ciidamo u diro turkiga saraakiisha sacuudiga ayaan markiiba ka hadlin hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa hore u sheegay in ciidamo maraykan ah oo aan loo diri doonin syriya laakiin sacuudiga ayaa bishan sheegay in ciidamo la dagaalamo daacish ay diri doonaan waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga uu sheegay in dalkiisa iyo sacuudigu ay taageeri doonaan ciidamo wadajira oo fuliya howlgal militari wasiirka ayaa u sheegay wargeyska lagu magacaabo yeni safar in haddii ay jirto istaraatiijiyad arrintaasi ku aadan ay turkiga iyo sacuudiguba ku biiri doonaan howlgal militari oo dhinaca dhulka ah oo lagu galo syriya wadamada quwadaha leh ayaa jimcihii shalay isku raacay in la joojiyo colaadda syriya laakiin ruushka ayaa sii waday duqaynta uu ka wado syriya ee uu ku taageerayo madaxweynaha syriya bashaar al asad oo isagu wacad ku maray inuu dagaalka sii wadi doono ilaa uu dib u hanto maamulka buuxa ee dalka syriya ruushka ayaa muddo afar bilooda syriya ka waday duqayn taasoo ka caawisay madaxweyne asad inuu dhulka ka qaabsado dhul ka qabsado ciidamada mucaaradka ee dowladda la dagaalamaya waxaana taasi digtoonaan gelisay wadamada qaliijka oo iyagu taageera kooxaha mucaaradka syriya wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa mar la weydiiyey in ciidamada sacuudigu ay syriya ka soo geli karaan dhinaca turkiga wuxuu sheegay in taasi ay tahay rabitaan balse aan weli la qorshayn
dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry oo sidii aanu idiin werinay ka hadlayay shirka amniga ee munikh ayaa ruushka ku eedeeyey inay duqaynayaan kooxaha mucaaradka ah ee sharciga ah ee dalka suuriya iyo weliba dad rayida
The vast majority, in our opinion, of Russia's attacks have been against legitimate opposition groups.
ilaa wakhtigan weerarada ugu badana ruushku waxay ahaayeen kuwo ka dhana kooxaha mucaaradka sharciga ah si ruushku uu ugu hoggaansamo heshiiska ay saxeexeen waa muhiim in ruushku wax ka bedelo bartilmaameedkiisa john kerry oo ka hadlayay shirka amniga ee hogaamiyaasha adduunka qaarkood uga socda magaalada munikh ayaa arrintaasi sheegay
aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan haatanna qaybaha ka har idaacaddeena aanu guda galno halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington ciidamada dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan maleeshiya beeleedyo ayaa dagaal wuxuu ku dhex maray deegaanka buurweyn ee gobolka hiiraan wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warkan noo soo diray
dagaalkan maanta dib uga qarxay deegaanka buurweyn oo ilaa soddon kilomitir dhinaca koonfur uga beegan degmada buulo burte ayaa waxa uu yimid kadib markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladdu ka sameysteen deegaankaasi ciidamada dowladda ayaa xalay saqdii dhexe al-shabaab kala wareega buurweyn is-urursi iyo ciidamo dheeraad ah oo ay heleen kadib duhurnimadii maanta ayaa weerar culus waxaay ku qaadeen buurweyn sida uu v o a qadka telefoonka ugu sheegay taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gobolka hiiraan gaashaanle cabdulaahi barre cilmi marka intii xalay iskaga carartay way u bardhigi weysay ciidamada dowladda federaalka laakiin maanta markii ciidamo adiga dhowr boqola ay heleen oo meelo fogfog ay ka keeneen yay dagaal soo qaadeen insha allahu ayaguna kooxda ugu fara badana ku gaaray ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ka tirsan gobolka hiiraan guusada tobnaadna wax dhibaataa oo kasoo gaari ma jiraan marka laga reebo askari oo dhaawac fudud oo kasoo gaare ciidamada dowladda ku sugan saacadaan kula hadlayo ilaa wayo hadda sideed saac meelahaasay maraysaa lix saacna dagaalkaaba ka dhacayba ila ka madax bannaan sheegashada taliyaha ciidamada ayaa v o a u xaqiijiyey in al-shabaab ay dib ula wareegeen buurweyn ciidamada dowladdana ay dib ugu laabteen degmada buula burte
aad iyaad u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane dhinaca kale wararka iman ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ayaa sheegaya in dad rayida oo saarnaa baabuur ay dhinteen kadib markii maanta uu dagaal dhex maray maleeshiya beeleedyo hubaysan kaasi oo ka dhacay deegaanka lamber lixdan sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda beedhabo mukhtaar maxamed catoosh yaraan saddex qof ayaa ku dhintay shan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii iskorimaad hubaysan uu ku dhex maray deegaanka namber lixdan ciidamada deegaankaasi ka soo jeeda iyo sidoo kale maleeshiya la sheegay inay gaari wateen dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa ahaa dad ciid ah dhammaantood waxay saarnaayeen gaari xamuul oo kusii jeeday dhanka magaalada muqdisho ilaa iyo hadda lama oga sababta ay isku rasaaseeyeen maleeshiyaadka waxayna mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay sheegeen inay baaritaano wadaan oo ku aadan sababta keentay in iskoorimaad uu dhex maray maleeshiyaadkaasi ma ahan markii ugu horreysay iskoorimaad hubaysan uu ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose maleeshiyo beeleed hubaysan oo deegaanadaasi ka soo jeeda waxaa jira dagaalo maleeshiyo beeleedyo ku dhex mari jiray halkaasi inkastoo xaaladdu ay degneyd muddooyinkii lasoo dhaafay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhinaca kalena kolanyo ciidamada amisom ka tirsan ayaa maanta qarax lagula eegtay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wariyaha v o eda kismaayo qadar maxamuud xareed ayaa warkan noo soo diray qaraxa ayaa barqadii maanta waxa uu ka dhacay wadada v f madow halkaasoo ay marayeen ciidamada amisom gaar ahaana kuwa burundi ciidamada ayaa qaraxa lala beegsaday xilli ay kasoo baxayeen saldhiga ciidamada amisom gaar ahaana kuwa ciidamada burundi ay kuleeyihiin duleydka xaafada v f madow ee magaalada kismaayo waxaana goobjoogayaal ku sugan goobta qaraxa uu ka dhacay oo aan la xiriiray ay v o a u sheegeen inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxa marka laga reebo gaarigii ciidamada burundi ay saarnaayeen oo ay waxyeelo ka soo gaadhay qaraxa qaraxa kadib waxaa dhacay ama haddaba ka socda xaafadda v a madow howlgallo ballaran oo ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ay ka wadaan xaafadda v f madow halkaasoo ay ku baadigoobayaan ama ay maaragtay ku xaqiijinayaan ammaanka wadada maadaama leedka xaafadda v f madow uu ku yaalo saldhig weyn oo ciidamada burundi ee amisom ay ku leeyihiin xaaladda magaalada waa caadi howlihii ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa bulshada sidooda ay ku socdaan qaraxa maanta waxa uu imaanayaa xili maalintii talaadada ee lasoo dhaafay sidaan oo kale qarax miino oo ka la geliyey la beegsaday gaari ay wateen ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaana kuwa booliska oo uu tababar oga socdo nawaaxiga eeroboodka magaalada kismaayo aad baad umahadsan tahay qadar maxamuud xareed kaasi wuxuu ahaa waryahayaga nooga soo warrama magaalada kismaayo
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington guddiga doorashada somalilan ayaa maanta gobolka awdal ka bilaabay diiwaangelinta kaararka doorashada sidoo ku soo warramayo waryahayga magaaladaasi haashim sheekh cumar good
xubnaha komishanka doorashooyinka ee somalilan ayaa hawshan hore uga soo fuliyey gobolka togdheer sida uu v o a u sheegay afhayeenka komishanka doorashooyinka ee somalilan siciid cali muuse gobolkana wuxuu noqonayaa gobolkii labaad ee ay ka bilaabaan qaadashada kaadhka codbixinta ee somalilan gobolka awdal ayaa diiwaangelintii codbixiyaasha ee somalilan maanta ay ka bilaabatay boqol iyo sideed iyo soddon goobood oo ka tirsan gobolka ayay ka bilaabatay way saaka aroortii lixdii iyo barkii ayay bilaabatay ilaa waqtigan aynu wada hadlaynana way soconaysaa ilaa lixda maqribnimona way soconaysaa hawshaasi sidaa darteed waxaa jirta in hawshaasi ilaa imika wax cilada ama dhibaato ah eeyan la iman oo shaqadii isu taagto waa jirtaa mararka qaarkood waxyaabo iska magaranaysa caadiya in xitaa bahalka daabacaadda wax daabacaya oo brinterka loo yaqaano uusan mararka qaarkood shaqayn baa laga yaabaa oo in waxyaabo xagga kamarada mararka qaarkood ay laakiin waxaasi oo dhan waxaa jira kooxo iyagu farsamo yaqaano ah oo it specialist ah oo wareegaya oo aan u qaybinay boqol iyo sideed iyo soddonkaasi qaybood shan shantii meeloodba ama afartii meeloodba ama tobankii meeloodba jooga intii isu dhowdhow oo iyagu hawshaa qabanaya oo ka shaqaynaya oo aan haba yaraatay hawsha ayan isu taagaynin muddo intee leeg bay ka socon doontaa diiwaangelintu markaasi guud ahaan gobolka awdal sideed iyo labaatan maalmood bay diiwaangelintu ka soconaysaa inkasta ay wakhtiyo kala geedisan leedahay magaalada boorame afar iyo toban maalmood ayaa marka horeeto ay ka soconaysaa deetana afar iyo toban maalmood oo kaleeto ayaa jiri doona gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ciro ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani oo ku sugan magaalada boorame ayaa isaguna u sheegay idaacadda v o a diiwaangelintii si wanaagsan bay u bilaabatay saaka waxaanu soo booqannay oo soo kormeeray labiyo tobanka goobood ee magaalada gudaheeda lix ka mid ah si wanaagsan bay dadku u bilaabeen goob ama laba kombiyuutaradu markii hore aanay u saarmin ama waa soo aragnay laakiin hadda waxaan warbixintii ugu dambeysay waxay leeyihin wada shaqaynayaan waxaa ka muuqatay dadka inay kuyuu ku dheer yahay in meelaha qaarkood ay leeyihin goobuhu de waa laysu rarayo waa nagu yar yihiin laakiin hawshaa qaran shacbiga reer boorame si wanaagsan bay ugu diyaargaroobeen waanu u mahadnaqaynaa shacbiga waxaanu ugu baaqaynaa inay dhammaantood isdiiwaangeliyaan sidoo kale agaasimaha ururada aan dowliga ahayn ee somalilan sonsaaf maxamed axmed barawaani oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee ka qayb qaadanaya howlaha shaqo ee qaadashada kaadhka codbixinta doorashooyinka ee somalilan ayaa u sheegay idaacadda v o a bismillahi raxmaan raxiim runtii goobo badan baan saaka tagnay degmada boorame waxaan kale la hadalnay goobo fara badan saylaac baki lughaya goobo badan runtii aan geynay muraaqibiinta waan la hadalnay marka runtii guud ahaan waxay noo sheegeen in si nabadgelya ay u bilaabantay diiwaangelinta codbixiyaasha
xaashim sheekh cumar good v o a boorama
galab wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga manaysan magaalada washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyadii heesaha waxaa inoo haya falastiin axmed iimaan iyo jamaal axmed cusmaan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed diimaani iyo anigoo ah jamaal axmed cusmaan warqadda ugu horraysa jamaalow waxay naga soo gaartay waxay leeyihin waa hambalyo tahniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya hooyo madiina fiidow safiya iyo abu cumar yuusuf waasuge iyo adeer maxamuud yuusuf waasuge oo loo yaqaano maxamuud kiishow xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdulla cali waasuge xaaskiisa iyo caruurtiisa ay yidhaahdeen muuse cali waasuge cilmi cumar yuusuf iyo cabdikariin cumar yuusuf iyo shariif cumar yuusuf iyo muuse cumar yuusuf iyo nuurto cumar yuusuf iyo xaawo cumar yuusuf iyo deeqa cumar yuusuf nuurto cismaan cali iyo odaygeeda iyo caruurteeda maxamed macalin cismaan cagey muuminaa uulow cali iyo cali muuse siyaad doctor cali dadkaasoo kala jooga sweden soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyad u dirayaan maxamed cumar yuusuf mister waasuge iyo marwadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen shaadiya cabdulaahi oo gabar ugu dhalatay muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab gabadhaasi waxaa loo bixiyey shamso maxamed cumar shamso yare ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin soo barbaar shamso ayaanu leenahay falastiin ayay waraaqdan aniguaan hayano waxa ay tahay tahniyad aroos waxaana kala diraya ayeeyo xaliimo kadiye hooyo shukri faarax maxamed ayaan faarax maxamed iyo saygeeda aaba cali yuusuf jaamac hodan faarax maxamed habriir yaasmiin cabdisalaan habriir xaawo bookax adeer saacid warsame adeer canshuur warsame waxaa sidoo kale layidhi adeer qaasim warsame dhammaan reer faarax maxamed iyo reer cali yuusuf oo kala jooga dibadda iyo dalka gudihiisa waxay tahniyad aroos farxad leh u dirayaan caruuska iyo caruusadda lamaanaha isdoortay cabdiraxiin cali yuusuf iyo ikraan xuseen cumar oo siddeed iyo labaatankii bishii janwari laba kun iyo lix iyo toban ku aqalgalay degmada wardhigley ee magaalada muqdisho gacal iyo sakeeba guurkiina lagu farax markana kaalimihii sugaanta ayaanu jamaalo gudagalaynaa heesta riyo ayaanu soo qabanaynaa iyo codka macaan ee fanaanada da'da yar kiin jaamac yare
waxaan filayaa in ay gabadhaasi sidoo kale leedahay waad raagtay inay heshaan rajaynayaa qofka iyo wiilka ay la hadlaysaba waxaa kaloo ay leedahay markaan aragaaga helayba ruux kale albaabka soo tubay marka heesta waxaa la yidhaahdaa riyo riyo malaha riyay ku jirta riyadii iyadoo meel fiican u maraysa baa albaabka albaabka inta lagu soo garaacay saacadii la toosi lahaa malaha waa tahay warqadda xigtaha waxa ay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen inaga oo kale ah reer sheekh maxamed sheekh qaalow oo kale ah sheekh axmed maxamed axmed shooble iyo xaasaskiisa iyo caruurtiisa axmed maxamed axmed sarxaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabduqaadir maxamed axmed shiino xaasaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxmaan maxamed axmed cadaani xaasaskiisa iyo caruurtiisa injineer cabdirashiid maxamed axmed xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo sucaad maxamed axmed iyo caruurteeda iyo maryan maxamed axmed iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo seynab maxamed axmed iyo caruurteeda ayay qadiijo cali isxaaq iyo maxamed cismaan cabdulaahi bakistan xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cismaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa injineer kamaal axmed maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda daahir axmed maxamed maxamed axmed maxamed maxamed carab amaal axmed maxamed saygeed iyo caruurteeda ifraax axmed maxamed saygeed iyo caruurteeda anisa axmed maxamed iyo saygeeda oo kala jooga soomaaliya australia maraykanka kanada u k holland south africa tanzania waxay hambalyo meher u dirayaan cabdiraxiim cabduqaadir xaaji maxamed iyo caayisha cabdulaahi ciise gaaladiid oo kow soddonkii bishii januari meherkooda uu ka dhacay xaafada taleex ee degmada hodan isku waara ubad qeyrqabo kale hela meherkii aroos degdegihii farxadleh uu ku xigo hay jamac sidoo kale falastiina waxaan hayaa hambalyo meher kale oo ay dirayaan zaki xuseen maxamed injineer maxamuud saciid maxamed injineer maxamed sulaymaan muxamed injineer maxamed axmed xawaadle waxay hambalyo u dirayaan mudane khaalid xasan muuse iyo marwe ayaan maxamed ismaaciil oo meherkooda uu ka dhacay ramaad hotel burco labaiyo tobankii bishan february aynu ku guda jirno waxaan leeyahay sidoo kale meherkii aroos degdega uu ku xigo ayaan sidoo kale idin rajaynayaa ayaan iyo khaalid
intaasi haddii aanu kaga gudmin bal dhankii waraaqaha waanu usoo noqon doonaa maxaanu haysaa jamac markan kaalimihii suugaanta ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa bashiir ibraahim codka macaan
adoo ummani ku dhacay bibicdu marbay ku dadaa adu soontiiba dhigay neeftaadu marbaa tishaa adoo ummani ku dhacay bibicdu marbay ku dadaa adu soontiiba dhigay neeftaadu marbaa tishaa adoo dhalan dhol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabulo adoo dhalan dhol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabulo miduu eebbahay dhammaa dhoor salaanta aslo quruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamaye amba halgacalnimo ifraax naftan kugu dhaygataa ku dhiibatee jacayl dhankahaaga maxaan ka fili dhankaa halgacalnimo ifraax naftan kugu dhaygataa ku dhiibatee jacayl dhankahaaga maxaan ka fili dhankaa adoo xidigaagu dhacay dayaxa marbuu ku dhashaa ado safar dhiban ku helay dhimana marbaa tashaa adoo xidigaagu dhacay dayaxa marbuu ku dhashaa ado safar dhiban ku helay dhimana marbaa tashaa adoo dhalan dhal ku jiray marbada cashaqee hataa dawaqa afkayga furan niyadu wayga dhabo adoo dhalan dhal ku jiray marbada cashaqee hataa dawaqa afkayga furan niyadu wayga dhabo miduu eebbahay dhammaa dhoor sanaanta asku uruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamaye
jamaal haye
naftan kugu dhaygagtaa ku dhibatee jacayl dhankaaga maxaan ka fil uu yidhi bashiir ibraahim maxaa kaaga baxay Falastiin?
waxaa kaloo uu leeyahay Mm.
adoo fakri ba-an ku helay dheemanba marbaad heshaa wuxuu leeyahy sidoo kale adoo dayaxaagu dhacay dayaxu mar buu ku weyfaa rajada lagama quusta weya waa kacsa intaasuu kusoo gabeeyey banaxariistii jannaha ka waraabiyo bashiir ibraahim cabdi ayaa heestaasi ku luuqeynaya haye dhankaaga warqadda xigta waraaqda xigta haddaan soo qabto falastiinay waxaa halkan dhalasho farxad leh ka diraya annagoo kale ah bay yidhaahdeen aabbe xuseen bedel iyo hooyo nimco cabdi sidoo kale kamis faarax barre dhuux axmed xuseen injineer borow nimcaan xasan qorane mustafa aadan onest xasan shacab khadar sugow salaad cabdilatiif sheekh maxamed lila warsame jaamac maariye daahir suuley shukri warsame iyo caruurteeda aamiin cabdirashiid cabdirisaaq cabdirashiid zahra cabdirashiid cibaado warsame cabdiraxiim cumar koobac maxamed iyo faadumo faarax barre xaliimo cabdi weli abuukar cabdilatiif xaliimo maxamed xirsi iyo sidoo kale kaafi bulde xamdle iyo sidoo kale dhammaan dadkaasi waxay u dirayaan tahniyad dhalasho ah mudane cabdi xuseen bedel iyo marwadiisa ismahaan yaasiin oo wiil ugu dhashay taarikhdu markay ahayd kow iyo tobankii bishan aynu ku guda jirno ee february laba kun lix iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed cabdi xuseen bedel maysa sheegin halka uu ku dhashay wiilkaasi waxaan leenahay maxamedow soo barbaar oo noqo kii dhinac kasta looga intifaaco aamiin ayaanu raacinaynaa tahniyad aroos ayaa markana gacanteeda kusoo dhacday waa iyay faadumo maxamuud cawaale iyo dhogtor cabdiraxiim faarax maxamed iyo hoodo faarax maxamed iyo saygeeda foos faarax maxamed iyo xaajigeeda waa badriya cabdulaahi aadan beele iyo cabdifataax faarax maxamed iyo caruurtiisa daahir faarax maxamed cabdirasaaq faarax maxamed iyo eeda nuure yuusuf iyo dhammaan reer faarax maxamed iyo reer cali yuusuf oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan caruuska iyo caruusada lamaanaha isdoortay bay yidhaahdeen cabdiraxiin cali yuusuf iyo igraan xuseen cumar oo ku aqalgalay degmada wardhiigle magaalada muqdisho gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax ayay leeyihiin En, markana en, jamaal kaalimihii sugaanta bal noo soo qabo waxaan dhegaystayaasha u soo qabanaya fanaanka shimaali axmed shimaali iyo heestiisa muumina
Yeah.
codka macaan ee shimaale axmed shimaale iyo heestaasi muuminaanu intaasi ku dhaafno haye jamaal warqadda xigta
farsiinay hambalyo meher ayaan hayaa annagoo ah reer sheekh maxamed shiikhaalo oo kale ah ayay yidhaahdeen sheikh axmed maxamed axmed shooble iyo xasaskiisa iyo caruurtooda axmed maxamed axmed sarxaan xasaskiisa iyo caruurtiisa cabdulqaadir maxamed axmed shiino xasaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxmaan maxamed axmed cadaani xasaskiisa iyo caruurtiisa injineer cabdirashiid maxamed axmed iyo xasaskiisa iyo caruurtiisa sucaad maxamed axmed iyo caruurtooda maryan maxamed axmed seegeeda iyo caruurtooda saynab maxamed axmed iyo caruurteeda ayeeyo khadiijo cali isxaaq maxamed cismaan cabdilaahi bakistaan xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cismaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa injineer kamaal axmed maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa daahir axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed maxamed carab amal axmed maxamed seegeeda iyo caruurteeda ifraax axmed maxamed seegeeda iyo caruurteeda anisa axmed maxamed iyo seegeeda oo kala jooga soomaaliya maraykanka kanada ingiriiska holland south africa tanzania waxay hambalyo meher ay u dirayaan cabdiraxiim cabdulqaadir xaaji maxamed iyo cayisha cabdilaahi ciise gaaladiid oo koy soddonkii januari laba kun lix iyo toban meherkoodu ka dhacay xaafadda taleex ee degmada hodan marka aad cabaar tiraahdo hebel iyo xaasaskiisa waxaa laga yaabaa qofka ku xiga oo ay halxaas u qoreyd ama xaaskiisa inaad xaasaskiisa in carabka uu dafo maarkaya ha oo aad dhibaato kale raaki ka dhex abuurto mararka laakiin dhegeystayaasha waxaanu ku aanu ku wargelinaynaa wixii khaladaada u dhaco annaga xaggeenna maahan gaar ahaana marka ay tahay xaasaska iyo xaaska aad iyo aad aanu intaas warqadda xigtana aan noo soo qabto jamaalow markana warqadan waxay naga soo gaartay bashiir hure jibriil iyo shaambi axmed nuur iyo sucdi hure jibriil iyo faysal hure jibriil iyo goobo siciid yuusuf iyo raage xaaji faarax yaxye iyo cawil muuse iyo carab yuusuf jibriil iyo jaamac siciid yuusuf maag maxamuud cigaal iyo muxudiin ilaaye iyo xasan cali olol oo kala jooga gaalkacyo boosaaso qalloocan dhaqayo boor iyo jiracle waxay hambalyo u dirayaan cabdulaahi hure jibriil iyo samsam xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada jiracle waxay yidhahdeen ducaduna waa xaggiina wiilkaasi soo barbaar ayaanu leenahay markana dhinacii sugaanta ayaanu jallaacaynaa bal maxaa inoo soo qabanaysaa falsiini waa codka macaan ee fanaanada zahra axmed jaamac muusigaas waxaan filayaa inaad garanayso waa heesta mililaco aan dhegeystayaashu u dayno
mixibada ariya aan qale waa mid lagu u yaqaanaa marka hore emurwa aadkiyo masaawaadka faraaxiyo mixibada ariya aan qale waa mid lagu u yaqaanaa kale ee idaayaba manaxow u jacay maalmo waxaan dareemu muddo kale ee idaayaba manaxow u jacay sara mudada badan igu meer isagana kasoo maqan igu meer isagana kasoo maqan emar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatee emar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatee milili caada bu'oodkiyo mixibada adareenkiyo inta jooga meel dhow mara looma waaye milili caada bu'oodkiyo mixibada adareenkiyo inta jooga meel dhow mara looma waaye madii waxay u daran tahay marka shalay aduu nacay madii waxay u daran tahay marka shalay aduu nacay manta uu ku keena edimaha armi weyda manaxuu u jacay manta uu ku keena edimaha armi weyda manaxuu u jacay sara mudada badan igu meer isagana kasoo maqan igu meer isagana kasoo maqan emar dhadham qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatee emar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatee ma jeclayn in waxyeeliyo inan maha adhagayste marlayban danteedayo ilayn maansa dhuuxine ma jeclayn in waxyeeliyo inan maha adhagayste marlayban danteedayo ilayn maansa dhuuxine isaga mala garan haddii aan ka magansado isaga mala garan haddii aan ka magansado dhibtan kama u tacaashaqa ma yaqan tudhaale manaxu jacay dhibtanka muutay caashaqa ma yaqan tudhaale manaxuu jacay sara mudada badan igu meer isagana kasoo maqan igu meer isagana kasoo maqan emar dhadham qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutay waxay leedahay sahre axmed ma jeclayn waxyeeliya inaan mahadhagaystay marleydan danteediiyo ileen maase dhuuxin waxay leedahay mar dhadhami macaan iyo qaraar iyo ku yahayba waad mutaysatay waxay kaloo leedahay ma naxo jacayl eh, ma laisku raacay inuusan naxin jacaylka falsinay walahi qofba wuxuu ku macneeyey marka een, qof walbaa he- siwuu usoo maraa marka siduu usoo maray iyo si u dareemo unbuu ka heesaa marka marka ma jiro wax laysku raacsan yahay looma ma dhaqmo naxo jecel markay leedahay iyada waxay ka hadashay een, xaaladeeda qof markuu leeyahay waa macaan waa qaraar hadba oo siduu kuu soo maro qof walba isagaa qiimeynaya hadduu jecelku waa suu kusoo kusoo maraya adigu laakiin siduu uu kuu soo maro ku xiran tahay ha marka waxaa la dhihi karaa looma dhamo marka qof walbaa he- sidii uu usoo maray waa tahay een, ayuu ayuu maaragta ka sheekeynaya warqadda xig markana tahniyad aroos waxaa diraya ayeeyo xaliimo kadiye hooyo shukri faarax maxamed ayaan faarax maxamed iyo saygeeda aaba cali yuusuf jaamac hodan faarax maxamed habriir yaasimiin cabdisalaan habriir xaawo bookax adeer saacid warsame adeer canshuur warsame adeer qaasim warsame dhammaan reer faarax maxamed iyo reer cali yuusuf oo kala jooga dibadda iyo dalka gudihiisa ayaa waxay tahniyad aroos farxad leh u dirayaan caruuska iyo caruusadda lamaanaha isdoortay cabdiraxiin cali yuusuf iyo ikraan xuseen cumar oo siddeed iyo labaatankii bishii january ku aqalgalay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxayna leenaha gacal iyo sokeeba gurkeena lagu farxay farsinayay warqadan markana xaggayga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay seke xuseen maxamed iyo injineer maxamuud saciid maxamed iyo injineer maxamed axmed xawaadle iyo injineer maxamed suleymaan maxamed waxay hambalyo leeyihiin khaalid xasan muuse iyo ayaan maxamed ismaaciil oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco isku waara ubad kheyr qabana kala hela ayaanu leenahay haye jamaal gunaantkii barnaamijkeenu soo gaarnay waxaana kusoo gabagabeynaynaa heestan yurub genyo muraayadda caashiqeena muraayadda caashaqeen waa laska dhex arkay kolley ka heestaasi waxay ka mid tahay heesihii ugu dambeysay ee fanaanadu ay soo saarto barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo
haddaan haddaan kala maarmi weynay hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarintateena hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarintateena ma weelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo macaankaan maynu gaadhin hashiisa intaynu maallo hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi ma weelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo macaankaan maynu gaadhin hashiisa intaynu maallo hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan war iilamisaynin hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan adoon adoon dumar iilamisaynin hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan runbaa lagu meel maraaye qalbigan
heestaasi muraayadda iyo fanaanada yurub genyo aan intaa ku dhaafno waxayna ugu dambeysay barnaamijkii hambalyadii salaamaha inala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo jamaal axmed cusmaan haatanna wararkii caalamka kuwoodii ugu dambeeyey warar haddana soo gaadhay ayaa dhegeystayaal wuxuu sheegayaa in ururka al-shabaab uu sheegtay weerarkii dayuuradda daalo lagu qaaday kaasoo la sheegay in nin labtob watay uu qarax dayuuraddeeda ka geystay hase yeeshee dayuuraddii ay si nabad ugu soo noqotay giigada dayuuradaha ee magaalada muqdisho markii ninkii sida la sheegay qaraxa geystay uu qaraxii keenay in daaqadda uu ka duulo ururka al-shabaab ayaa sheegay in arrintaa uu u sameeyey aargoosi uu ku sameynayo dalalka reer galbeedka oo xadgudubyo ka geysta dalka soomaaliya una geysta dadka muslimiinta gaar ahaan soomaalida wixii warare ku soo kordha arrintaasna faahfaahinteeda dib ayaannu idinka soo sheegi doonaa dhinacii wararka caalamkana xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa xaqiijiyey dabarka xooga badan ee isku haya maraykanka iyo yurub waxa uu sheegay in maraykanku uu dan weyn ka leeyahay awooddiisa iyo guulihiisa xilli ay xiise darani kaga imanayso ruushka iyo qulqulka qaxootiga suuriya ee dagaalada kasoo cararaya keer ayaa hadalkan ka sheegay maruu ka hadlayay shirka amniga ee nato oo ka dhacay magaalada munikh ee dalka jarmalka xulafada maraykanka ayuu xaqiijiyey taageerada dalka ukrain qaxootiga suuriya taageeradiisa iyo su-aasha ah in dalka britain uu kasii mid ahaanayo midowda yurub iyo in kale saacada kadib markii ra-iisul wasaaraha ruushka dimitri medyedef uu galbeedka ku eedeeyey inay dagaalkii qaboba dib soo nooleynayaan ayaa keeri sheegay in maanta ay iska caddahay iyadoo dagaalkii qaboba wakhti badan laga joogo ay hadda jirto baahi loo qabo geesinimo iyo doonis ku aadan in la difaaco xorriyadda iyo nabadda si lamid ah sidii uu xaalku ahaa nus qarni ka hor dhinaca kalena isla xogaya arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in la joogo wakhtigii xal siyaasadeed loo heli lahaa mushkiladda dabada dheeraata ee dalka suuriya intaasna waxaa ku eg barnaamijkaygii galabnimo inta haddii laa idhaahdo aynu idaacadda toddobada fiidnimo mar kale dib ugu kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.